lafdigii alqurc oo duhur iyo iyo xaydba dee lagu isticmaalayey mustadili markuu yahay waa duhur arrinkii wax kaana markaanu keenin oo taaban oo uu yidhaahdo asalku waa inaan ijmaal ku jirinoo dee duhurgaasunbaba looga jeedaa oo hasaa uu ku socdo iska tusaaloon baynu uga jeednaaye oo uu markaa u yidhaha wa dafcan lilijmaaloo dee ijmaalka in la dafciyaana waa asal asalku inaanu ijmaal ahayn wuxuu daahir yahayba asal ah qaybtan kale oo aad leedahay marka waa xaydna yacni daahir kuma ahoo adiga ku dhaado inayna daahir ku ahayn ee labada ay ku suman yihin waad ila ogoshahay marka arrintaasaa ma loogu aqbalayaa waxa uu sheegtay ma la aqbalaya mise la aqbali maayo khilaafun labadaa qowlba way jiraan inaan loo aqbalin baad mooddaa inay xoog badan tahay waayo marka wuxu uhi wa fii qabuuli dacwaahu mustadilka sheegashadiisa aqbalkii adduhuura duhuur uu sheegto fii maqsadihi maqsadkiisa uu daahir yahay oo lafdigan wuxuu uga jeedaa ay daahir tahay uu sheegto dafcan liajli dafci daaficitaan darteed loo aqbalo markaa ku tacalluja lilijmaali ijmaal la daafuco licadami duhuur muuqasho la'aanteedna loo daafuco fil aakhariga kale aanu muuqan khilaafun baa ku sugan arrintaas wa minha ataqsiimu wa huwa kownu lafdi mutaradidan bayna amrayni axaduhumaa mamnuucun waalmukhtaaru wuruuduhu wa minhaa waxaa ka mid ahada qawaadixda altaqsiim waa kii u dembeeyey waa kii lix iyo tobnaad ee qawaadixda altaqsiimu weeye wa huwa kaasina kownu lafdi lafdiga ahaanshihiisa weeye mutaradidan mid u dhexeeya oo ku noqnoqonaya bayna amrayni laba arrin dhexdood mid ku noqnoqonaya weeye taqsiimku axaduhumaa midkood mamnuucun uu yahay mid reebtoon oo isaga waxba aan dee lagu cillayn karaynin ka kalena uu yahay mid wax lagu cillaynayo waayo markaa taqsiim baa la yidhahdaa adoo lafdigii wuxuu mutaradid ku yahay ixtimaalayn labada ixtimaalna waa siman yihiin midkood waa la waa la ogolya waa la isku waafaqsan yahan maqsuudka ku xasilaynin ka kalena waxa weeyaan maqsuudka ku xasilaya laakiin ninkan muctaridka ahi hadda wuu manciyey wuu manciyey oo tusaale muxuu yahay haddii masalan uu yidhaahdo mustadilkii alطahaaraةu qurbaة fatajibu fiiha الniya tan soo marray طahaaradii waa qurbo ilaahay loogu dhowaado niyadii ayaa ka waajibaysa markaasaa ninka muctaridkaa ka soo hor jeesto wuxuu yidhi ereyga aad sheegto طahaarada ahi wuxuu ixtimaalaa oo macaanidiisa ka mid ah nadaafa waxaa kaloo u noqdaa alafcaal اlmaqsuuصa allatii furuuduha sharci afcaal iyo acmaal gaar ah oo sharciga ku gooniha oo weyse la yidhaahdo marka waxa weeyaan halkanna waxaa looga jeedaa nadaafaddii baa looga jeedaa saa darteed intafat ilcilla qurba maaha ixtimaalkaasi may jiro qurba maaha marka waa waa qaadix ama waa ictiraad ile markii hore wuxuu yidhi muxuu yidhi atahaaratu qurbatun buu yidhi fatajibu fiiha aniya niya ka waajibaysa markaa ictiraadkaa taqsiimkaaba ku soo jeediyado dee lafdiga atahaara waa lafdiga mutaradidka ah oo lama amar ayuu ixtimaalaya oo midin ay tahay nadaafaddii caadigahayd oo nadaafaddu markaa caadiga qof iska farxalanayo ama cagamaydhanayo ama wejidhaqanayo dee qurba maaha midina waxa weeyaan waa mid weytaysi la yidhaahdo marka xubnaha gaarka la maydhayo ujeeddaa laga leeyay waa cibaado marka waxa weeyaan qaadixani taqsiim baa la yidhaahdaado wuxuu leeyahay marka wuxuu ku ictiraadayaa ninkii muctaridka ahaa inuu yidhaahdo nadaafaddii saasay noqon kartaa waxa weeye markaa waa qaadix marka waa la isku hayaa oo ictiraad ma noqon karaa taqsiimka noocani mise ma noqon karo waalmukhtaaru sida la doortay wuruuduhu ay wuruudulictiraadi fi lqiyaas yani wuruud taqsiimi fi lqiyaas yani soo aroorka taqsiimkani uu qiyaaska ku soo arooray oo macnaha ictiraadahaan ugu soo arooray ayaa mukhtaara oo rag baa waxay leeyihiin yacni waxa weeyaan ma aha maaragtay qaadix noqon maayo laakiin sida mukhtaarka waynu qaadix noqon karaa ninkii mustadilkaa marka ee isagu arrinta lagu bushiiyey taqsiimka lagu bushiyey ee qiyaaskiisi isagu dhistay muxuu ku jawaabayaa marka ishkaalka lagu keeno oo la yidhaahdo waxa weeyaan qaadixa taqsiimka lagu soo ishkaaliyo muxuu yeelaya wa jawaabuhu kaa jawaabtiisu waa ninkii mustadilka ahaaye anna alafda lafdigu mawduucun mid la dejiyey weeyaanoo muraadkan baa loo dejiyey markaa cibaadada oo aarada cibaadadan baa loo dejiyey sharci ahaan walow kaana walow curfan ay walow kaana hubuudkaasi ha haysta ha ahaado curfan bilisticmaal isticmaalka xaggiisa curfiba ha ahaadeen aw daahir ow amase annahu lafdigii daahirun waa daahir walow biqarinatin ba ha ahaato oo qarinadaasoo fi lmuraadi muraadkii looga jeeday ah marka jawaab buu bixinayaa ninkii mustadilka ahaa ictiraadaadkee bushkii loo soo jeediyey wuu ka jawaabaya koo wuxuu odhanayaa lafdigani maqsuudka loo dejiyey waa caynka isagoo ka soo naqlinaya a'immatu luga iyo maaragtay dee sida uu yani adilo keensanaya kow amase wuxuu leeyahy saasay daahirba ku tahay oo ina waxbuu muujinaya oo caddaynaya ama wuxuu muujinayaa duhuuru axad alixtimaalayn labada ixtimaal oo haddaynu nadaafo iyo ku sheegnay tahaaradii iyo weysaysi labada ixtimaal mid ka mid oo dee kii cibaadadee niyada u baahnaa ayuu muujinayaa muxuu ku muujinaya biqariina lafdiyu ku muujinayaa ama qariina caqliya ama qariina xaaliya qaraa-in buu la imanaya markaa siyaabahaas kaga jawaabayaadoo si markaa daliilkiisa u nabad galo u tooso buu la imanaya uma almancu laa yactaridu alxikaayata bal idaliila imaa qabla tamaamihi limuqadimatin minhu markuu ka soo baxay qawaadixdii intaanu khaatimada gudagelin uu qiyaaska ku khatimayo halkan wuxuu sheegayaa erayo laysla dhex maro oo nimankan ahlu jadalka ama manaatiqada ama ahlu markaa munaadarada ay la samaynayo ee maaragtay munaadara ay jirto erayo la isticmaalo iyo qaabka wax u dhacaan ayuu hadda istilaaxaad buu ina siinaya istilaaxaad buu halkan waxoogaa taabanayaa oo had iyo goor waa cilmiga jadalka iyo kutubtan mantiqa iyo baa lagaga hadlaa masaa'ilka noocan oo kale ah uma dabeetana almancu mancigii oo qadxigii iyo ictiraadkii laa yactaridu kuma yimaado markaa bushigii alxikaayata xikaayada iyo warka mustadilku aqwaasha uu soo naqlinayo ee waxa weeyaan ictiraad kuma yimaado bele addaliila yactaridu bushigu wuxuu ku yimaadaa addaliila ayuu ku yimaadaa waxa weeyaa marka had iyo goor labadii qof ay murmayaan oo munaadara ay ka dhaxayso doodii ka dhaxayso wuxuu soo naqlinayaa ninkii maxaanku dhahay mustadilka ahaa aqwaal buu soo naqlinaya oo masaladan markaa uu baxsinayo ee laysku hayo aqwaal buu soo guurinayaa oo qolaa caynkaas tir saasay qabaan qolana caynkaasay qabtaa qolana caynkaasay qabtaa qolana caynkaasay qabtaa marka xikaayatul aqwaal aqwaasha uu soo naqlinayo lama ictiraado oo bush kuma yimaado ilaa inuu isagu mid qabsada mooyaane oo markuu mid qabsado oo qowl uu xukunkiisa rido uu dad kale ka soo guuriya xukunkiisa markuu waafaqo markaas baa ictiraad ku imanaya marka ictiraadku muxuu ku yimaadaa daliilku ku imanaya daliilka ninkan uu deliishaday iyo marka uu biyo dhaco oo hadalkiisu meel u dhaco oo masalada xukunkeeda uu rido meeshaa uu riday iyo daliilkaa uu leeyimi horta daliilkaa uu leeyimi waxa ictiraad ku dhacaya lagu waj ictiraad ku wajahmaya laakiin aqwaasha uu soo naqlinayo waxa weye ictiraad kuma imanaya allahuma in ninkaasi waxa uu soo naqlinayaa ay warar waxaan saxan inuu yahay oo cidda u nisbaynayo aqwaashaasi aanay ku sugnayn oo waxay yidhahdaan in kunta naaqilan faasixatu wa in kunta muddaciyan faddaliilu haddii aad wax soo naqlinaysana maxaa lagaa rabaa yaa sixa lagaa rabaa naqliga aad soo naqlinayso ciddaad wax u tiirinayso waa inaad naqli saxa aad keentaa haddii aad adugu muddacito wax sheeganaysana fadaliil baa lagaa rabaa oo waxaad sheegatay daliil ku burhaami marka wuxuu rabaa inuu kuu sheego marka baabkan munaadarada iyo dooda laga hadlayo aqwaasha la soo guurinayo lama ictiraado oo lama bushiyo allahuma inuu markaa mid qabsado mooyaane ama uu yahay qowlkaa uu soo naqlinayaa hadal makduuba oo cid lagu been abuurtay ay tahay mooyaane laakiin waxa ictiraad ku imanaya waa daliilka uu markaa wato waayahay markaa tii buu haddaba kuu qaybinayaadoo siyaabaha daliilka marka loo bushinayo ee ictiraad ku imanayo wuxuu yidhi imaa qabla tamaamihi limuqadimatin minhu aw bacdahu wاlأwalu ima mujaradun wa ima maca almustanadi kalaa nusallimu kada walima laa yakunu kada aw inamaa yalzamu kada low kaana kada wa huwa almunaaqada wuxuu leey imaa qabla tamaamihi daliilku intaanu taam naqan ka hor ayaa ictiraad ku yimaadaa limuqadimatin limanci muqadimatin muqadimo mancinteed ayaa ictiraad ku yimaadaa muqadimadaasoo minhu min adaliili ka mid ah aw amase bacdahu bacda tamaamihi daliilku markuu taam noqdo kadib ayaa ictiraadka bushigu yimaadaa walawalu ka hore oo maxay ah waxa weeyaan manciga qabla tamaamil intaanu daylkii taam noqonin ee muqadimadii la manciyaa imaa mujaradun imaa mancun buu ahaada mancigaasoo mujaradun mujarad oo aan dayl wadan aw mase mancun buu ahaada maca almustanadi manci wata istidlaal iyo wuxu cuskado wata oo mustanadkaa muxuu uga jeedaa ka laa nusallimu kada laa nusallimu kuu sallimi mayno kada kaa kuu sallimi mayno oo ku oggolaan mayno welima laa yakuunu muxuu ahaan waaday alamru kadaa saa muxuu arrinku ahaan waaday waxyaabahaas istinaadkii ah aw amase innamaa yalzamu kada laa laa nusallimu luzuuma kada kuu sallimi mayno shaygaas inuu meesha laazim yahay wa innamaa yalzamu waxaa laazimiyay kada low kaana hadduu amarku ahaan laha kada wa huwa kaasna almunaaqadatu ayaa la yidhahda oo labadiisaa qismiba ama manci mujarad ha ahaado ama manci maca mustanad ha ahaadee munaaqadaa la yidhahdaa marka halkan wuxuu leeyahay ictiraadku muxuu ku yimaadaa waynu idhi yaa daliilku ku yimaadaa markaynu ku leenahay daliilku ku yimaadaa ama waa daliilu xukmi ama waa muqadima muqadimatu daliilu xukmi daliilkan xukunka laga qaadanayo muqadimadeed ila hordhac bay leedahay marka wuxuu ku kala saarayaa laba u kala qaaday marka hore wuxuu leeyahay inuu ahaado ictiraadkaasi intaan daliilkii taam noqonin oo markaa waxaa la bushinaya ay tahay muqadimadii iyo hordhicii daliilka ka mid ahayd ama inay bacdi ahaato bacdigu ay kuu soo socotaa wahaani waa ku odhan doonaa taa hore ayaa markaa wuxuu leeyahay oo markaa inay tahay shaygan la mancinayaa oo ictiraad ku imanaya qabla tamaami daliili daliilku intaanu taam noqon oo natiijadii intaanu taam noqon maxaa looga jeedaa waa intaanu muqadame iyo wux intuu dhammaystay daliilkii soo saarin oo masalan yani haddii leeda markay ka hadlayaan qolyahan manaatiqadu xuduudulcaalam caalamku inuu yahay shay xaadis ah waxay leeyihiin alcaalamu mutagayirun wa kullu mutagayirin xaadiثun xukunkii muxuu noqday natiijadii alcaalamu xaadis may la socotaa waaye marka kuu yidhi alcaalamu mutagayirun waxaa la yidhahda muqadimatun suqraa maxaa la yidhahdaa muqadimatun suqraa baa la yidhahdaa marka uu yidhaahdo wa kullu mutagayirin xaadisuna muqadimatun kubraa baa la yidhahdaa xukunkii muxuu noqday waa natiijada natiijadu maxay tahay markaa alcaalam xaadis xukunkii waa taa marka wuxuu leeyay marka haddaynu idhaahno radinta ictiraadku ama bushigu wuxuu yimaadaa qabla tamaamihi limuqadamati intaa islaamku waa litacliila waxaad ku tacalujinaysaa un yactarida oo yani calaa xadfi mudaaf waxaa tahay limanci muqadimati muqadimo mancinteed muqadimo mancinteed ayuu ictiraadu ku yimaadaa oo maalan markuu yidhaahdo ninkii mustadilkaa alcaalamu mutagayirun markaasaa wuxuu yidhi laa nusallimu ma fahamta hadda laa nus caalamku in mutagayir yahay kuma salimin marka maxaa maxaa la naqdiyey intaan xukunba laysla gaadhin qabla tamaamihi intaan markaa xukunkii maaragtay de uunaan sugminba oo aanu meedhicin ayaa maxaa la naqdiyey muqadimadii marka waa tusaalaha waa soo dhoweyn taas horta waxaa weye waa xaalad wixii noocaa marka u dhaca oo qabla tamaamihi intaanu markaa yani maxaan ku dhahdaa aanu daliilkii taam noqonin daliilkii intaanu taam noqonin wixii dhaca ee xukun ah ee ictiraada ee bushi ah ama ha ahaado mujarad oo aan wax mustanada wadan ama maca mustanad ha ahaadee maxaa kaa lagu magacaabaa munaaqado ayaa la yidhahdaa kaas munaaqado aya waxaan rabaa isilaaxaadkanbu markaa rabaa inu kuu sheego munaaqado ayaa la yidhahdaado munaaqadadu waxay ah waa mancu muqadimati daliili sawaaءun dukira macna almustanadi aw lam yudkar yani munaaqado waxaa la yidhahdaa muqadimada daliilkoo la manciyo ama mustanad ha la sheego ama mustanad yaan la sheegini baka marka wuxuu yidhi imaa qabla tamaamihi daliilku intaanu taamna aan ka hor baa ictiraadku yimaadaa limuqadimatin limanci muqadimatin muqadimo mancinteed yani maxaan ku dhahdaa loo ictiraado oo minhu min adaliil ka mid ah aw mase bacdahu bacda tamaami daliil daliilku markuu taam noqdo kadib ayaa la ictiraadaa markaa bacdiga wataani buu ku odhan doonaa walawalu ka hore oo maxay ah waa mancu qabla tamaami muqadime ee imaa mujaradun buu ahaadaa mancigaasi ama mujaradun buu ahaadaa aw amase maca almustanadi buu ahaada oo mustanadka muxuu ka wadaa ka laa nusallimu kada laa nusallimu kuu sallimi mayno kada walima laa yakuunu muxuu amarku u ahaami waaye kada waw amase laa nusallimu luzuuma kada shayga laazimitaankiisa sallimi mayno innamaa yalzamu kada low kaana hadduu ahaan la arrinku kada wahuwa kaasna ictiraadka noocaasa oo qismayhi marka lagaga hadlayo oo ama mujarad dheh ama maca almustanad dheh almunaaqadatu wey المناقضة فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون فإن احتج هدو حجيستو ننكي معترض كأها لانتفاء المقدمة مقدمو يعني أنفهم كوديا مارك مقران شهيدة وحجيستو دليل فغصب أي فاحتجاج وغصب ضع بالي هذا كاس وضع أوه وحماشا وجهنا intaa hore waynu garannado muctaridkii muqadimadii wuu anfin karaa oo ictiraad buu ku keeni karaa laakiin haddii uu xaag kale isu yar beddelo oo uu xujo iyo adillo u keensado muqadimada mancinteeda uu adillo u keensado uu adillo u keensado marka maxaa la odhanayaa qasbi baa taan la yidhahda oo talow muxuu dhacay xoolama dhicina daliilkii buu dhacay baa la leeyahay daliilkii buu dhacdo wadiifadii mustadilku isu beddelay oo had iyo goor markay baabkan ka hadlayaan waxay yidhahdaan wixii inay markaasi munaadaradu iyo doodu labada daraf midba wax loogu ogaado oo aanay markaa dee isu dhex gelin oo aan hadhowto madaxa laysla gelin soomaaligu iyo doodii munaadara mataqaano oo oo maamintao dhan kuwa jaafaajiraa qawda isku haya waxaa laga yaaba marka horeba hadda waxay isku diidan yihinba inaan marka hore meel isla dhigin horta maxaan isla ogol nahay maxaan isku waafaqsanay maxaan isla diidan marka haddii islugu kaa xumaado dee waa un labadaas xunbado ka duuraysaa maantoonan jajacdaasa la isla haya marka qawaacid bay u dejiyeen waxay leeyihiin ninkan mustadilka ahi isagun baa wax deliishanaya ninkan muctaridkana u bushinaya ilaa marka dambe wuxuu ku odhan doonaa waxaa iman doona waxa la ama ifxaam ama ilzaam ama ifxaam ama ilzaam oo ifxaamkuna wuxuu ku imanayaa ninkii mustadilka ahaa waa la ifxaaminaya ya waa la afgoynaya adoo dee see loo radinaya markaa wuu guraya hadalkii waa ka joogsay marka waxa weeye soo rogan maayo markaa daliil adiladiisu ka soo rogan maayo markaa adiladiisu ama ilzaam oo waa jaanibka waa jaanibka markaa ilzaamkuna waa mustadilko dee muctaridkii ayaa ilzaamku markaa fuushan yahay oo markaa dee waxaa lagu ilzaaminayaa inuu markaa qaato wixii mustadilku watay oo muctaridkana markaa waa marka isna uu ka joogsado ee uu bushin kari waayo wixii ku socday ee daliilka ahaa uu ka jawaabi kari waado markaa isagana ilzaam baa leeyahy waa soo socota marka wuxuu leeyahay halka kan waxaa halkanu markaa leeyahay ninkii mustadilka ahaa wixii uu la yimi ee muqadimada ahaa muctarid inuu bushuu leeyahy laakiin ixtijaaj ma leh ixtijaaj oo macnaheedu yahay inuu markaa xujaysto intifaha muqadimadatan adilo u keensado oo waxaasaa burinaya oo waxaasaa ii daliila oo waxaasaa caynkaasa laa yasmacu arrinka maqmaqlaan almuxaqiquuna nimanka muxaqiqiintae ee majaalkan munaadarada iyo baabkaas xaqiijiyey arrintaa ma maqlaan oo waxay leeyihiin wadiifadii mustadilka ayuu qaadanayaa arrintaasna marka arrin la maqla maa lakin waxay leeyihiin haddii mustadilku ninkii mustadilka hadduu daliil keensado muqadimadii maxaa muctaridka laga rabaa intifaa laga rabaa ya inuu istidaal la yimaado markaa intifeeda burintaad burinayso inaad waaad wax daliil aad ku burinaysa la timaado iyadu waa waddadaadi taasi markaa waa wax maaragtay kuu taalla weeyaan wuxuu yidhi fain ixtaja hadduu xujaysto ninkii muctaridka ahaa liintifaa'i lmuqadimati muqadimo intifaheedii u xujaysto adilo ula yimaado faqasbun ay faixtijaajuhu ixtijaajkiisaasi qasbun dhac baa la yidhaahdaa oo waxay dhac ugu magacaabayaan waxa weeye shaygii mansabkii daliilka ayuu istaagay oo mansabkaasu dhacay oo mansabkaa daliilka shaqo kuma lahayn ee ragga kalaa lahaa laa yasmacu ma maqlaan arrinkan almuxaqiquuna ragga muxaqiqiinta arrintaa ma maqlaan wahaani ka labaad haanigu marka waxaa ka socdaa halkii hore waa imaa qabla tamaamihi aw bacdahu weye bacdiguu ka hadlaya wahaani ka labaad oo mancigii ictiraadkii inu yimaado bacda tamaami daliil weeye daliilkii markuu taam noqdo kadib imaa maca manci daliili daliil mancinteed maceed buu ahaaday binaan iyadoo mancigaa lagu binaynayo calaa takhallufi calaa takhallufi xukmihi daliilka xukunkiisa oo takhallufay fannaqdu ay fawakaasi annaqdu weeyaan naqdiga alijmaaliyu ijmaaliga ah marka isaga qudhisuu sii kala qaadayaado waxa weeyaan wuxuu leeyahay wuxuu noqon doonaa mancigaas inuu mancigaas yahay ee maaragtay daliilka uu manciyo daliilka uu manciyo oo daliilkan uu mancinayo wuxuu ku dhisayaa waxa weeye daliilka xukunkiisii ayaa takhallufay oo masalan suwartiisaba wuxuu odhanayaa waxa aad sheegtay mustadilow oo daliil ah waa hayru saxiix daliilka aad sheegatay mustadilow waa hayru saxiix sababtu maxay tahay xukunkii baa takhallufay daliilkii isagoo jooga daliilkii isagoo jooga ayaa maxaa takhallufay xukunkaa meesha laga waayey daliilkii oo jooga ayaa xukunkii meesha laga waayey mar hadday cayn kaa tahay daliilkaagi markaas saxiix ma aha markaa suuro un ka mida suwartiisa ayay saa noqotay marka kaa waxaa la yidhahda naqdi baa la yidhahdaa naqdi baa la yidhahdaa wuxu uhi wahaani ka labaad imaa maca manci daliili daliil mancinteed maceed bina'an iyadoo mancigaa lagu binaynayo calaa takhallufi xukmihi xukunka daliilka xukunkiisa oo takhallufay waaye fa naqdu baa la yidhahda alijmaaliyu aw amase mancigu wuxuu noqonayaa maca tasliimihi tasliimu daliil daliilkiiba ogolaayo oo sallimay maceed ayaa mancigaas noqonaya walistidlaalu walxaal alistidlaal deliishasho bimaa eladii kii la deliishadaa uu sugan yahay yunaafii hubuuta almadluuli daliilku waxa uu tusiyo sugnaanshihiisa uu anfinayo falmucaaradatu fahuwa kaasina almucaaradatu weeyaan way halkaa u yar fiiso way iska fududahay wuxuu leeyahay marka deliilkii uu taam noqday oo muqadimaadkii iyo wixii inta la soo dhammaystiray xuunkii halkaa oo daliilka uu soo baxay waxaa markaa imanaya in daliilkii la manciyo oo oo le daliilkani saxiix ma aha iyadoo lagu dhisayo waxaa takhallufay xukunkii baa takhallufay isagoo daliilku jooga kaa maxaa la yidhaha naqdo xagga uga baxa kan waxa waye daliilkiiba ogol yahay daliilkiiba ogol yahadoo wuxuu leeyahay daliilkaaga waan ogoloo waa sax laakiin anigu waxaan haystaa oo daliil kalaan haystaadoo madluulka madluul waxaa la yidhahda daliilku wuxuu tusiyaa madluul la yidhahdaa daliilkaagan madluulkiisa oo waxau tusinayo daliil burinaya oo anfinaya baan hayaa marka dee daliilkaagu waa sax lakin muxuu ku anfacay waxaa ku tari maya wey meesha waad garatay soo maaha kaana maxaa la mucaarada la yidhahdaa yani macnaha waxa wey mustadilka muxuu la yimi muxuu wataa daliil buu wataa muctaridka muxuu yidhi daliilkaaga waan kula ogolahay laakiin maxaa meesha ii yaallaa waxaan hayaa daliil caaridaya oo anfinaya maxay daliilkaagu wuxuu tusinayo daliilkaaga wuxuu tusinayo oo tilmaamayo o ishaarayo daliil anfinaya ayaan haystaa kaa maxaa lagu magacaabaa mucaarada la yidhahda aw amase buu yidhi maca tasliimi mancigu wuxuu noqon karaa maca tasliimi daliilka ogolaanshihiisa maciisuu noqdaa walistidlaal walxaal alistidlaalna uu markaa dee bimaa yunaafi hubuuta almadluuli madluulka oo waxaa daliilku tusinaya sugnaanshihiisa anfiyaana uu sugan yahay falmucaaradatu baa kaa lagu magacaabaa mucaarada ayaa leehay fa yaquulu markaa waa tan isagaa si waadixinayo waa tan fa yaquulu wuxuu odhanaya markaa suurada muctaridka mustadilka uu ictiraadayo maa dakarta waxaad sheegtay oo daliila mustadil ow wayndalla haba tusiyo waxaad ku hadashay waxaad ku hadashay haba tusiya madluulkee fa cindii aniga agteeda waxaa ku sugan maa aeladii kii baa ku sugan yanfiihi madluulkaa kii anfinayey ayaa aniga agteeda ku sugan caynkaas odhanaya macnaha ninkii muctaridkaa baa wuxuu leeyahay daliilka aad sheegtay haba ku tusiyo madluulkiisa ha tusiyo oo haba jiro oo daliilkaas daliil saxaba ha noqdee aniga agteeda waxaa ku sugan madluulkaa wax anfinaya oo daliilkaagu wuxuu ishaaraya tilmaamaya wax anfinaya baa agteeda ku sugan waynu caynka yidhahda wayanqalibu mustadilan wayanqalibu markaa wuxuu isu gediyaya ninkii muctaridka ahaa arrintaas sababteeda mustadillan buu isu bedelaya markaa inuu ahaanaya xaaladdaas wa cala almamnuuci addafcu marka waa marka xaaladaha istifnaa'iga oo dee marka laisla sii jiitamo meelo badan markaa gudagelaysa adoo inuu isagu markaa waxdaysa marka qaarkood waa imanaysaa buu leeyahy wa cala almamnuuci yacni kii la manciyey waa mustadilkiiya korkiisa waxaa ku sugan addafcu difaacid baa ku sugan oo waxaa lagu ictiraayo u difaaco bidaliilin dalilu ku difaaco si daliilkiisi asalka u nabad galo daliil waynu la yimaado kuna uu ku difaaco arrintaas wuxuu halkan leeyahay marka ninkii mustadilka ahaa wuxuu deliishaday daliilkiisi inta la ogolaado lagu bushiyo inaan hayo daliil madluulkaaga burinaya oo ay arrintu halkaa ka dhaadhacdo oo yidhaahdo waa sax waxaad ku hadashay oo daliilkaaga waan ogolahay laakiin waxaan hayaa madluulkaaga waxaan finaya oo uu taa la yimaado halkaa markaa waxaa muuqatay dee mustadil uu noqdo waxoogaa arrintaa mustadil ka dhigtay inay arrintoona isdiidmayso ogow maxaa kaliftay bushin baa kaliftay waxbuu radinayaa waxbuu bushinaya markaa bushkii wax bushinayey baa waxay keentay inuu dayluu keeno arrintan ku bushinayo waayahay mamnuuc halka muxuu uga jeedaa mamnuucu waa mustadilkii waa kii la mancinayadoo dee waxbaa loo diidayaa oo waxbaa laga reebaya wasaa maaha baa laleeyahy marka waa mid wax laga mancinayo marka mamnuuc halka mustadilkii buu ka wadaa marka ninkii mustadilka ahaa waxaa korkiisa ku sugan inuu isdifaaco oo addafcu wixii lagu ictiraaday inuu difaaco oo daylu ku difaaco si daylika asalkaa u nabadgalay iyo wuxuu dhistay qiyaaska iyo wuxuu watay ay u nabadgalaan waayo waxaa mamnuuci korkiisa waxaa ku sugan addafcu difaac baa ku sugan bidaylin dayluu ku difaaco fa in munica haddii la manciyo haaniyan mar labaad waa lagula soo kacay haddaan lagu soo kac wuxuu kale la yimina waa la maagay haaniyan yaa mar labaad fa kamaa mara si la soo maray weeyaano yani ma qabla tamaam buu daylilkaasi ahaanaya bacda tamaam buu ahaanaya sun bay ku soconaysa wahaakada saasay ku soconaysaa adoo hadduu mar saddexaad la yimaado oo la dafciyeyna waa sideedii haddii mar afraadu la yimaado oo la dafciyo oo maaragtay la la bushiyo waa sideedii ilaa ifxaami almucallili ilaa ninkii mustadilka ahaa la afgooyo inin hadduu ka joogsado bilmunuuci waxyaabihii lagu mancinayay hadduu ka joogsado oo markaas soo rogon waado waxa weeye ilaa halkaa laga gaadhsiyo kow marka wuxuu leeyahy hadalku waa soconaya doodii munaadaradi waa socota labadii daraf oo mustadilkii deligiisuu la imanayaa muctaridkana wuu bushinaya mar labaad mar saddexaad mar afraad mar aad ka socoto ilaa ifxaami almucallili ilaa mucallilka halka hadda muxuu jeedaa waa ninkii mustadilka yani ilaa an yafxama almuctaridu almustadilla ilaa uu ninkii muctaridka ahaa ninkii mustadilkaa uu ifxaamiyo oo goormuu ifxaaminaya in inqaaca bilmunuuci waxyaabihii ee lagu bushinayo munuuc waxyaabaha lagu bushinayo weeye ee lagu joojinayo hadduu ka joogsado oo markaa saasaa la macainkaasaa tidhi mee saasaa jirta daliilkaagu ma wacaynka ah markaa gag markaa iska tagaalkaa ifxaan baa ku dhacdo dee laga adkaaya laga foori marka waa le waad meesha ku watay wadaadow horda markaa ka bax meesha wax kuma haysidi taas waa ka aw amase ilzaamin aw ilzaamin ilzaam ilaa uu xasilo oo ninkii muctaridkaa la ilzaamiyo oo mustadilkii oo muctaridkii ilzaamiyo in intaha waase goorma qofka ilzaamku imanaya waa in intaha hadduu joogsado oo muctaridkii isaguna uu soo rogan waado adiladiina waa ku socotaa bushigiina keeni kari waa ilaa ilaa daruuriyin daruuri baa lagu ilzaamshay aw amase yaqiiniyin shay yaqiiniyaa lagu ilzaamsay yaqiinigaasu mashhuurin shay caana labadaad un bay marka da kusoo gabagoobaysa arrintii ile gari laba nin kama wada qoslisay meel un baa lagu kala hadhay mar haddii munadaru iska socoto oo qawdaa laysku hayo ama ifxaan baa dhacayo oo ninkii maxaan ku dhahay mustadilka ahaa ee wax deliishanayay ee masalada dhistay baa la ifxaaminaya taas waa mid oo waa maruu ka joogsado wixii lagu bushinayay waayahay amase ninkii mustadilkaabaaba xoog badanoo ilzaam buu la yimi oo waa markau ka joogsado ee adiladii oo socota kaasina waa ii daliil kaasina waa ii daliil kaasina waa ii daliil markuu dhowr iyo afar ka jawaabay markii dambe gag bay katiri waa ka jogsa ilaa marka dambe shay daruuriya lagu ilzaamiyo ama shay yaqiiniya oo tusaalaha sharaaxdu ay keenayaan kitaabka aqudhiisnu ku qorayaan filaya shaarixu wuxuu leeyahay masalan ninkii mustadilka alcaalamu xaadiثun caalamku waa xaadis waxa weeyaan waa muqadima suqra wa kullu xaadiثin lahu saanicun marka wuxuu rabaa caalamku inuu yahay wax la xaadis buu taasiirinaya wa kullu xaadiثin lahu saanicun shay kastoo xaadis ah oo soo dariyeyna cid samaysay buu leeyahay markaasaa muctaridku wuxuu yidhi laa usalimu suqra anu muqadimada eer ku salimi maayo oo ah alcaalamu xaadiثun oo markaasaa ninkii mustadilka ahaa adile ayuu ku manciyey arrintaas oo xuduudka caalamku inuu xaadis yahay buu adilo ku sugay markaasaa wuxuu yidhi xag kalu guuro daliil kalu wareego alcaalamu mutagayirun wa kullu mutagayirin xaadisun caalamku waa mutagayir oo waa shay doorsooma oo isbedbedelaya shay kastoo mutagayirina waa shay lasoo cusboonaaday soo darriyadoo dee markaa cusubaan hore u jiri jirin markaasaa muctaridkii baa soo boodo wuxuu yidhi laa usallimu suqraa yacani muqadimadaa yare wax ka dhalanayaan oo caalam mutagayira kuu sallimi maayo markaasaa mustadilku wuxuu yidhi habata bidaruura tagayuru caalam caalamku inuu doorsoomayo oo tagayur yahay daruuro ayuu ku sugnaaday waana laazim bay ku tahay arrintaas inaad aqbasho oo maxay waa weeye caalamku waa laba qaybood acraadun waa ajraam sidiisa labadaas ka bixi maayo acraad wax cardiyahoo jurmiga ku quma oo waatay cardi iyo jawhar odhan jireen acraad dhaqdhaqaaqa xarakada alxaraka iyo sukuun iyo waxaas acraad baa la yihahdaa xara urta hawada waxyaabahaas oo dhan waxna waa ajraam oo waa waxaa markaa isagu jurmi leh oo wax ku qumayaan marka waxaad ogaatay buu leeyahay shayga acraad ahaa waa shay zuulaya waxbaa hadda fadhiya haddana wuu kacay wuu istaagay sha waxaa zuulaya maaha ta kalena waa way ka laazimaysaa adoo mar haddii acraadda nafteedu ay ku qumaysa maxay shay jurmi ay ku qumayso iyana waa tegaysa way ka laazimaya waad ku khasban tahay marka inuu caalamku yahay shay mutaqayira halkaasa marka ilzaam de wa- ma ma inkiri karo de marka waxa la yahay mukhaabaro iyo iska dafiraad iyo qajajac iyo waxaa mooyaane markaa ninkaas قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة آه، halkan wuxuu soo gaadhay gebagabadii ee kitaabka qiyaaska ahaa khaatimatun ay haadihi tani khaatimatun khaatimo weeyaan iyo gebagabo wuxuu ka hadlayaa xukunka qiyaaska oo qiyaasku diinta ilaahay ma ka mid yahay mise kama mid ahaa ee, muxuu noqonayaa aqsaam uu leeyahay oo oo u qaybsamo arrimahaas u taataabanaya alqiyaasu min addiini alqiyaasu qiyaasku min addiini min umuuri اddiini diinta umuuraheeda ayuu ka mid yahay oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyey wax ka mida weeyaan qiyaasku oo dee waxaa asal ah alkitaab wasunna ayaa asal ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nabigu mxa- nabiyullaahi moxamed ku soo dejiyey ee ijmaacii baa soo raaca qiyaaska ayaa ku xiga oo haddii markaa masaladii intaa masaa'il baa imanaya oo waxyaaba nawaasil yahay baa jira haddii markaa la waayo wax daliila oo nas ah oo masaladii ka hadlaya ee, wax ijmaacina aanu jirin in markaa qiyaas baabkii lala yimaado oo waa ilxaaqu nadiiri binnadiir shayga shayga markaa dee munaasibka u ah in la haleeshiiyo arrintaasi waa muhim faactabiruu ya awi labsaar iyo bay ka qaadanayaan adilada waxaana si fiican uga hadlay masaa'ilkan aclaamu almuwaqiciin kitaabka la yidhaahdo oo ibnuqayim leeyahay ayaa si aada uga hadlay markaa baabulqiyaaska iyo adiladiisa iyo siyaabaha uu yahay iyo kaasaad raajici doontaa wahaaliثuhaa aqwaasha keeda saddexeeya xayثu tacayana min addiini buu ka mid yahay xayثu meel oo yatacayanu uu caynoobayo oo markaa saddex qowl baa meesha ku sugan oo shaarixuu odhanaya muctasiladaaba laga soo naqliyey aqwaasha intaba ide iyagoo keligiina may odhanne min addiin uu ka mid yahay waxa weeyaan ahlu sunnuna waa qabaan oo saddexdaa qowl marka waxa weeyaan qowl wuxuu leeyahay qiyaasku waa min addiin Eh, qowlka labaad ee hadda haalis buu yidhi iyo meesha isaguna ku asturan ku qarsoon waa kaa hore kasoo horjiiska kasoo horjeedkiisa oo min addiini kama mid ahaa abulhudayl ninkii la odhan jiray alcallaaf maxamed ibnu cabdillaah eh, maxamed ibnu hudayl ibnu cabdillaahi alcabdi oo muctazili ahaa min a'immati almuctazila oo nin aada u dood badnaa jadali ahaa kaas baa adugu maaragtay loo tiiriyaa inuu markaa qowlkaa qabay oo uu leeyahay kama mid ahaa diinta ilaahay kama mid ahaa qiyaasku qolyaha daahiriyada qudhoodu rag diidanaya waa jiraan iyagoo qudhoodu qiyaasku inaanu diintaba ka mid ahayn inkastoo marka tadbiiqa loo yimaado iyagoo qudhoodu xagga isticmaalka laga helayo siyaaba ay u isticmaaleen qiyaaska cibaaradii lafdigaba ha ka carareene qowlka saddexaad wuxuu leeyahay waa min addiin waa marka uu yataca- tacayun uu caynoobo oo haddii masalada wax kale loo waado masaladii wax kale haddii loo waado markaas baa yatacayanu wuu caynoobayaa oo qiyaaskii markaasu imanayaa oo imaamu shaafici kitaabkiisa risaala wuxuu ku qoray ina alqiyaasa laa yuxtaaju ilayhi ilaa cinda daruura qiyaaska yacni inaan loo baahnayn oo baahi badan loo qabin ilaa cinda daruura daruura markay timaado ee haddii nas uu yaallo mawdica nas waxa la yidhahdo ile qiyaasku baabulku ijtihaadku ku imanayaa qiyaas meesha iman maayo wa min usuuli اlfiqhi khilaafan liimaami alxaramayn waalqiyaasu qiyaaska min usuuli اlfiqhi usuul fiqiga ayuu ka mid yahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayna liimaami alxaramayn aynu khilaafayno oo isagoo odhanaya usuul fiqiga kama mid ahaa ee kutubta fiqiga usuul fiqiga ayuunbaa lagaga hadlaa oo markaas xujiyadiisa iyo arrimihiisa ee isagoo kama mid ahaa marka usuul fiqigu dee waa adilada ijmaaliga ah ee maaragtay ayuu ka hadlaa ee isagana usuul fiqiguna wuxuu noqonayaa maxaan ku dhahay caynkaas ayuu noqo qiyaaskuna saas ayuu noqonayaa oo inuu usuul fiqi ka mid yahay ayaa saxiixa ee waxyaabaha u deliishanaya wuxuu leeyahay ee qiyaasku ee daliilkiisu waxa weeye inamaa yuطlaqu cala almaqtuuci bihi ayaa laga dhigaa buu yidhi qiyaaskuna laa yufiidu ila dan yani lakin waxa weeyaan asalku waxa weeyaan inuu ka mid yahay usuul fiqiga waayo usuul fiqigana dee waa adiladii fiqiga oo si ijmaaliya looga hadlayo ayaa markaa uu noqonaya iyo istimbaadka iyo wax lasoo baxa qiyaaskuna waa caynkaan macnaysu in xukunkii la istimbaado oo daliilkii masaladii markaa farca ahayd aan daliil loo hayn un markaa dee la haleeshiyo ama qaطci ha noqoto daliilkaas ama danni ha noqdo waayo wuxuu yidhi wa wa xukmu اlmaqiisi qaala samcaaniyu yuqaalu inahu diin اllah wa xukmu اlmaqiisi maqiiska iyo faraca xukunkiisu qaala samcaaniyu abulmudafar wuxuu leeyahy samcaani yuqaalu waxaa la yidhahdaa inahu isagu diin اllahi diinta ilaahay weeye walaa yajuusu ma bannaana an yuqaala in la yidhaahdo qaala allahu alla ayaa yidhi ama qaala rasuul rasuulkaa in la yidhahdo ma bannaano tanna wuxuu ka hadlaya waxa weeyaan shaygii maqiiska ahaa oo dee le maqiisi maqiisu caleyh baa jira maqiisu caleyhgo dee asalkii isagu waxa weeye hadal male oo daliil baa meeshii jira shaygan asalka ahi waa shay markaa dee daliil leh oo xukunkiisu ka waadix yahay oo naskii qur-aanka ama xadiidkii baa loo hayaa laakiin shaygan maqiiska ah oo faraci ah oo isaga la doonayo in la haleeshiiyo asalkii la haleeshiiyo oo dee ilxaaq un ku imanaya baabkii ma la odhan karaa waxa weeyaan waa hadalka ilaahay ama waa kalaamka rasuulka ma la odhan karaa jawaabtu waa mada laakiin waxaa la odhan karaa waa diinta ilahay buu ka mid yahay waa diin ullah waxaan la odhanaya dee waana ka mid yahay diinta ilaahdo waxa weeye waxaa la haleeshiyey xukun baa la haleeshiyey asal baa la haleeshiyey oo markaa cillo iyo xukunba uu ku raacay markaa diintii buu ka mid noqday laakiin waxaa bannaan in la yidhaahdo waa qawlkii ilahiy qawlkii rasuulka labadaa midna maaha laakiin asalkii dee daliilkiisa isagu waa xagga sharciga ayuu ka yimi qowl ilaahay oo hadal ilahay aayadda ilaahay ka yidhi iyo xadiiskiiba way noqonaysaa uma alqiyaasu oo de markaa isagu waa mustanbad oo mansuus maaha mar hadduu mustanbad yahayna lama odhan karo ilahay baa yidhi ama rasuulkiisa yidhi uma alqiyaasu fardu kifaayatin yatacayanu calaa mujtahidin axtaaja ilayhi uma alqiyaasu qiyaaskii fardu kifaayatin kifaayo iyo kufillaansho faradkeed weeye oo dadkii mujtahidiintaha buu fardu kifaayo ku yahay wayatacayanu waa caynoobaya calaa mujtahidin buu ku caynoobaya fardu cayn ku noqonayaa mujtahidkaasoo ixtaaja ilayhi ay alqiyaasi u baahan oo markaa u dhimutay marka qiyaasku waa fardu kifaaya oo dadkii in la helo mar kastaba naasilo iyo waxyaaba dhacdooyin oo cusub ayaa jiraya ama masale aan daliilkeedii lahayn baa jiraysa in la helo ummaddii markaa dad mujtahidiina oo la yimaado in la helaa waxaa weeye min furudul kifaayaat bay ka mid tahay laakiin ninkii isagu mujtahidka ahaa ee masaladiin ay hor taallay wax daliilin aanu haynin inuu isticmaalo qiyaaskii iyadu fardu cayn bay ku noqonaysaa fardu cayn oo marka uu leeyahay waa fardu kifaaya ama la leeyahay waa fardu cayn halka kan oo hadduu baahdo waa fardu cayn ee waxaan loo baahnayn markaa wuxuu noqonaya iska manduub buu noqonaya waxaan markaa si xaal deg deg loogu baahnayn ay iska manduub buu noqonaya wa huwa jaliyun wa khafiyun فاljلي ma قطca فيhi بنفي الفاarق أو kana احtimaaلا ضaعيiفا halkana تqsimaadkii u ka gelayaado yani marka laga eego باعtibaari quwati wa ضacfihi qiyaaska xooganaantiisa iyo ضacfigiisa marka la eego jeliya kafi weeyaan markaasaa jeligiiyo kafigii haddana saddex qaybood saddex saddex tacriifood ama saddex maaragtay aqwaal ayaa loogu sheegay maxaa kafi la maxaa jeyl la yidhahdaa saddex wej buu inoogu iman doonaa kaasina marna wuxuu ka hadlaya biictibaari cillatihi qiyaaska marka laga eego xagga cilladiisana waa qiyaasu dalaalo iyo qiyaasun qiyaasu cillo iyo qiyaasun fii macna alasli waxay yidhaahdaan marka labadaa qaybood ayuu markaa inoogu gebagabaynaya wa huwa qiyaaskii jeliyun iyo wakhafiyun mid jeli iyo mid khafiya ay u qaybsamaan faljeliyu jeligii maa eladii kii weeyaan qudica la gooyey fiihi gudihiisa binafyi lfaariqi faariqa faraca iyo asalka u dhaxeeya anfintii oo macnaha wax faariq oo saamayn ku leh asal iyo farac dhexdood inaanay jirin oo qadci ahaan kii loo gooyey kaas baa jeli la yidhaahdaa aw amase kaana u ahaaday nafyulfaariqi ama subuutulfaariqaasi faariq sugnaanshihiisu u ahaaday ixtimaalan ixtimaal u ahaaday ixtimaalkaasoo daciifan daciif ah jeliga waxaa la yidhaahdaa wixii farqigii la gooyey oo la leeyahay wax faariqi meeshan oo mu'asiri ma jiro asalkan iyo faraxan wax u dhaxeeya oo laga lagu kala duwo oo lagu kala kaxeeyaa ma jiraan kaas baa jeli la yidhaahdaa tusaalaheeda waxaa ka mid a ka ilxaaqi اlamati biاlcabdi fi الtaqwiim fi اlcitqi oo maalan dee addoonkii waxaa naska xadiidka ku sugan haddii nin addoon uu shurko ku leeyahay oo dad ay la wadaagsadaan oo qaybtiisiina uu xoreeyo uu ninkani lahaa waxaa laazim ku noqonaysa baabi saraaya darteed inuu markaa inta kalena bixiyo oo u celiyo markaa addoonkii barhbarh xora lama rabee waa inuu markaa bixiyo si markaa saraayadii ay u dhacdo oo dee wixii ay u gudubto oo qofka xornimo u qaato xadiidku markaa wuxuu ka hadlay cabdi buu ka hadlay cabdi buu ka hadlay addoontiisee laga yeelaya markaa oo iyadaan nasku imanin qiyaas baabkeed baa lala imanayaadoo arrinkaas baa la haleeshiinayaa oo addoontiina iyana xukunkaasay qaadanaysaa wax farqigana uma dhaxeeyo sababtoo ah waxa weeyaan mar haddii baabulcidqiya la joogo addukuura waalunuuha faariq ma keentee waa min sifaati adardi sifaatkii dardiga awsaaftii dardiga ahayd un bay noqonaysaa aan waxba lagu cilayn jirin addukuura waalunuuha marka halkaa waxay noqonaysaa qiyaaskaas waa qiyaas jeli ah oo nafyulfaariq wixii faariqah baa meesha laga saaray meeshanuu kaa yidhi ama waaba ixtimaal faariqah sugnaanshihiisu waa ixtimaal daciif ah meeshuu kaa yidhina waxaa la odhan karaa tusaalaheesu shaaruxa kuu qabtay waa ilxaaqu alcamyaa'i bialcawraa fi lmanci min atadxiya oo udxiyadii waa kii rasuulku lahaa laa tajuusu fi ladaaxi alcawraa'u albayinu cawaruhaa tii cawarayd ee cawarkeedu uu maxaan ku dhahdaa waadix ahaa taa laguma udxiyaysan karo waa kii rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo haddii markaa taas ay tahay maxaynu ka yeelana tii indhaha la'ayd iska min baab awlay noqonaysa haddii tii cawarayd ba la yidhi laguma udxiyaysan karo ti iyadu labadaba hamagsanaysa labadaba dam ay ahaayeen iyaduna waxa weeyaan dee halkaasay raacaysaa la ilxaaqinaya laakiin waxay leeyihin waxoogaa waxaa dhici karta in la oggolaadaba taas oo indhahala oo faariq baa iman kara ixtimaalkaas daciifka ha ahaadeen wejhulfarqi wuxuu odhanayaa tan indhoolaha waxba aan arkaynin waxaa laga yaabaa inaan la daaqayn halkanba inta la iska fadhiisiiyo waxa le carafkii waxay cunaysay baadkii cawskii iyo doogii wixii baa loo keenayaa mar haddii la cunsiiyana meesha maxaa imanaysaa waa taa loo dooray oo cunadii nawci fiicnaa loo soo iibsheeyey iska dhaxaysaa tacawarana cilladeeduba dee saasay ahaydoo mar haddii la daaqeeyo il ay laadahay barbar bay ku daaqaysaa ilbay isha isheedaas ay ku arkayso iyuunbay wax ka ku daaqaysaa marka wixii ishalaaan dhirtii ku beegantay ee nafciga lahayd kudheedu markaa arki mayso halkaa markaa maxaa ka soo baxaya husaal inay markaa caato tahay halkaasaa marka loo dooliyaan lagu udxiyaysanin tii labada indhood dam ka ahayd looma doorda iyada oo seefka loogu gelinayay cunnadii fiicnayd waata iska naaxday faariqaasa markaa jiri kara bay leeyihin faariqaas mar hadduu jiri karo waxa weeyaan ixtimaal daciifa waa iska ahaadee dee way kala duwanaanayaan baa rag leeyihin laakiin waxaa weeye inaan faariq badan jirin ee labadu mar haddii isharay tiladiiyata kalena ay la mid tahay waalkhafiyu khafigiina khilaafuhu kaa khilaafkiisa weeye oo ta'siir baa jira markaa faariq oo macnaha farac iyo asalkii ayaa farqi jira wa qiila qiil wuxuu markaa kaasi kaasi waa taqsiim oo jeligii mar saasay u qaybiyeen oo macnahana way ku sheegeen jeliga iyo khafiga iska soo horjeeda wa qiila qiil wuxuu leeyahay aljeliyu jeligii haadaa kaa weeye kaa la soo sheegay oo maa qudica fiihi binafyi lfaariqi aw kaana ixtimaalan daciifan kaas ayaa waxaa la yidhi waxa weeyaan waa ka koowaad ee lasoo sheegay oo aljaliyu haada kaas waa qiil waalkhafiyu khafigiina ashabahu shabahi weeyaan qiyaasushabah qiyaska odhan jireen oo ci- marka ay cilladu shaygu ku taradudaya laba shay bayna asalka iyo faraca taradud u dhexeeyo waalwaadixu waadixa qiyaaska waadixa la yidhahdana baynahumaa oo qiyaaskii jeliga ahaa iyo qiyaaska khafiga ahaa ka u dhexeeyana waadix baa la yihahdaa waadix baa la yihahdaa marka qismahaasna waa waa taqsiim hulaasi ah oo marka maxaad haysaa jeliyun wa khafiyun wa waadixun saddexdaas ad u qaybisa oo markaa jeligana wuxuu yidhi waa ka horo kuu soo sheegay tacriif kale kaa bedelin khafigina wuxuu ku magacaabay qiyaas shabihi baa khafi uu yidhi alwaadixuna labadaa wuxuu dhexeeya buu yidhi waayahay taqsiim saddexaad baa jira waqiila qiil wuxuu leeyahay aljaliyu alawlaa walwaadixu almusaawi walkhafiyu aladwan waama kii hore ka dhexe haba waafaqsanaa xagga taqsiimkeen laakiin haddana macnihii u kala duway oo mid walba tacriifka uu leeyahy uu ka duway marka wuxuu leeyahy aljaliyu qiyaaskii jeliga alawlaa ay alqiyaas alawlaa weeye qiyaaskii qiyaas alawlaa la odhan jiray baa jeligu noqonaya qiyaas alawlaa ayaa garanaya ya ya a a farca xukunku farcu kaga awlaysan yahay ka asalka ay sax weeye falaa taqul lahumaa uffin oo haddii uf la diiday oo asalkii dee taxriim ay tahay in uf lagu yidhahda aabbiyo hooyo way xaaraan tahay faraciina aynaan hadda u haynin darbigii wax daliila aynaan u haynin oo markaa farcigu yahay dee qiyaaskii waxaynu odhanaynaa qiyaaska markaa farci muxuu noqonayaa min baabil eesh awlaa taxriimka waa kaga awlaysaya taafiifka waadarbu yani awlaa bitaafiifi min ataxriim buu kaga awlaysan yahay waayo dee darbigaa sii daran weeyaan marka aljeliyu alawlaa qiyaas ulawlaa ayaa layahay jeliga walwaadixu waadixiina almusaawi musaawiga ayaa la yidhahdaa oo musaawigu waxa weeyaan faracu inuu musaawi leeyahay asalka xagga cillada faracu wuxuu musaawi leeyahy oo la siman yahay asalka xagga cillada ayuu kala mid yahay waa ka qiyaasu ixraaqi maali اlyatiimi yani calaa aklihi fi taxriim oo haddii nasku inoo sheegay inaan xoolaha agoonka la cuni karayn ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inamaa yakununa fii buطuunihim naaran wasayaslawna saciira ka warran marka haddii agoonka maalkiisii la gubo oo lacagti inta lasoo ururiyo baanziinna lagu kor shubo kibriidna lagu daaro taasi maxay noqonaysaa ya waa masaawi waa xaaraan oo dee tan waa isku mid oo labada haddii la cunay oo dab laga siiyey oo caloosha lagu ritay iyo haddii laga baaba'shayba labaduba waa itlaaf labaduba waxa weeye agoonka maalkiisa la itlaafi marka waxa weeyaan waa musaawi musaawi baa la yidhahdaa waayo marka kaas waxa weeyaan qiyaaskii jeliga ahaa oo qiyaaskii jeliga muxuu yidhi waa alawlaa walwaadixuna waa almusaawi dheh walwaadixu almusaawi waalkhafiyu kii khafiga ahaana aladwanu kii hooseeyey weeyaano adwanka waxaa loo leeyahay faracii ayaa muxuu ka hooseeyaa asalkii xagga cillada faracii baa wuxuu ka hooseeya asalka xagga cillada oo ee dee adwanku wuxuu noqon karaa maalan in la yidhaahdo qiyaasu tufaaxi cala alburi ee oo xagga rida marka laga hadlayo waa bijaamici اطucmi oo dee burkii waxaynu nidhi dayl bay leedahay shaygii burkaa deli buu leeyahay alburu bilburi haan wahaa ilaa akhiri alxadiid laakiin haddaynu soo qaadano tufaaxii oo in ahaan tufaaxii baa farac ah oo tufaaxii markaa loo qiyaas qaato burkii tufaaxii markaa waxa weeyaan xag waa madcuum cillada ka dhexaysa waa tucmi oo isna wax la dhadhamiyo la cuno weeyaan markaa waxaa soo gashay meesha ee qiyaas baa soo galay oo wuxuu noqonayaa qiyaasu ladwan adwan markaa maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi waa kiilaha wain takun danniyatan faladwanu meesha waxaa soo geli karaa ixtimaal kale oo odhan kara cilladu ila ay ma kalaba qabtee burka cilladiisu ducmi maaha ee muxuu noqon karaa ya ikhtiyaas buu noqon karaa makiil buu noqon karaa oo waaya haddii markaa burki uu noqday cilladiisii makiiluu noqday ama ikhtiyaasuu noqday tufaaxi markaa ka warran xaalkiisa ya daaqadu ka baxay soomaate daaqadu ka baxay marka adwanu saas u leeyahaado waxaa dhacaysa marka qaarkood marka cilladii ku jirtay tufaaxa oo farci ah inay ka hoosayso maxay ee ka asalka ku sugan waayo dulmiga haddii laga guuro kani meeshii ka bax marka وقياaس العلة mا صرح فيه بها وقyاaس الdلالة mا جuمعa فيه بلازمha فأثrha فحكمha halkana marka waxa weeye تqسيim kale oo waxa weeye باعتiباaرi النdر إلى الجاamiع بين الأصل والفرع marka laga eego قiyaaska شhaygan jaamiع ee jamcinaya أصل ee فرca ayuu ka hadlaya وقyaaس العilaةi قyaaس العilhu mا eladii kii weeyaan صurixa la cadeeyey فيهi gudihiisa بها ciladii lagu cadeeyey oo daabitkiisu waxa weeyaan in jaamica faraca iyo asalka udhaxeeya uu yahay nafsulcilla nafsulcilla cillada nafteeda inay tahay oo markuu yahay yaxrumu nabiidu kaalkamri waa liliskaar nabiidku waa xaaraan oo khamrigu kula mid yahay waa liliskaar cillada markaa waa la sarixiyey oo waa la caddeeyey oo waxa weeye markaa inay tahay iskaarka marka qiyaaskaas aynaano marka laga eego faraca qiyaaska waxa udhaxeeya on saddexdaa qiyaasu cilla qiyaasu dalaala qiyaasun fii macna asl in kastoo hadal ku jiro waayo marka wuxuu leeyahay waqiyaas waqiyaasu dalaalati qiyaasu dalaaluhu maa eladii kii weeyaan jumica la jamciyey fii gudihiisa bilaazimihaa yani laazimkeedii cillada laazimkeedii kii wax lagu jamciyey weeye asalkay farca faasarihaa cillada raadkeedii asalkeedii kii lagu jamciyey weeye فxukmihaa cilada xukunkeeda kii lagu jamciye weeye asalka iyo farca oo noocan labaad qiyaasu dalaala ayaa la yihahdaa oo daabitkiisu waxa weeye jamcan jaamican udhaxeeya asalka iyo farca waa bidaliil daliilulcilla weeyaan ee nafsulcilla maaha cillada nafteedii maaha oo mar wuxuu noqon karaa malzuumu lcilla mar wuxuu noqon karaa aharu lcilla mar wuxuu noqon karaa xukmu lcilla ayuu noqon karaa oo tusaalaha u horeeya oo laazimka marka laga hadlaayo waxay yidhahaan qiyaasu الnabiidi calى اlkhamri bijaamici الraa'ixati اlfaa'ixati اlmulaazimati lishiddati اlmuطriba nabiidka maxaa loo qiyaastay khamrigii jaamica ka dhexeeyana muxuu yahay waa urta ka soo faaxaysa ka soo karaysa maxay khamriga oo dee baalka khamrigu ur buu leeyahay haddii goor kuu cabbey ama dadka cabbay tag taag taagaan marka holkaa marayaad garanaysaa baalka ninkan kusoo dhuftay maanta ya ayii hore doomu iska kharaab ahaydee saraakiisha ciidanka iyo iska un baalka la iska cabbi jiray waad iska soo waad la qabsanaysa marka dambe inta soo cabbay unbaa kusoo taagayo baal uraba waxaa kasoo kankoomaya ur gaaru iska le markaa kusoo dhuftay waad iska fahmaysaa marka wuxuu leeyahay in lagu jamciyo laazimkii cillada oo cilladan baa soo laazimsanaysa hadda raa'ixadan urta tan ka soo kaahaysa baalka ma aha cilladii ma aha laakiin waa shay mulaazim cillada u aha oo yaani waxa weeye cilladii baa soo laazimsanayso mar haddii baalkii doorsoomado khamrigii doon markii hore khalahaadi u isbedelo khamri noqdo waxa waa laga helaya waxa waa laga helay urta waa laga helay marka waxa weye marka taa cillo laga dhigo ayaa waxaa layahay qiyaasu dalaala oo waxaa lagu jaamici baa wuxuu noqday laazimkii cillada ee ma aha cillada nafteedii kaas waa kow ka labaadna wuxuu yidhi waa asariha asarkii cillada oo haddii la yihahdo alqatl bilmuhaqal baa waxaan u qiyaasanaynaa oo kaaleeshinaynaa qatl bilmuxadad oo aynu idhahno waa qatlun aasima bihi faaciluhu min xaysu inahu qatlun fawajaba fiihi alqisaas kaljaarix waa dil buu yidhi uu ku dembaabay faacilkeedu uu ku dembaabay faacilkiisu marka marka uu kuleey marka uu leeyahay aima faacilu bihi faaciluhu ismigaasi dee cilladii maaha ya alismu laysa fii nafsi leesh alcilla cillada nafteedii maaha maay muxuusa noqonayaa ismigu asarkii waa min asar alcilla cilladan aahaarteedii bay noqonaysaa oo dilkan qofku wax dila maxaa ka ratimaya oo asar ka noqonaya ka dhalanaya dembi baa ka soo baxaya marka haddii saa la yidhaahdo oo marka dee lasaleeshiinayo qiyaaskii ilxaaq iyo farciyo asalkii la yidhaahdo waa qatlun asima bihi faacilu ila akhiri saa loo sheego waxay noqonaysaa marka qiyaas dalaal ayay noqonaysaa fa xukmihaa baa meeshna yiba xukmul cillo weeyaano haddii la yidhahdo qawlunaa fii qaطci اlaydi bilyadi اlwaaxidi haddaynu dhahno waa qaطcun yaqtadii wujuuba اdiyati calayhim fayakuunu wujuubuhu ka wujuubi اlqisaasi calayhim haddii majmuuco nin gacanta ka wada goyso saddex baa isugu tega doontay markay calaa darbati rajulin waaxid ba kodhigtaa mid walba dee darbadiisa gaarkeeda wuxuu yeelisay qofka markii lagu dhuftay ay isugu tageen bay xaf banaanka u tureen gacantiisa markaa dee jamaacada ninka gacanta ka goysay iyagana waa laga guraya gacmaha oo markaa haddii leeyahay jaamicu waxa weeyaan waa qacun qadcun yaqtadii wujuuba diya oo sidii ninkani hadduu haddayba dilaan oo kaleba ama dee loo qisaasi lahaa ama diya looga wada qaadi lahaa ayaa waxa weeye kana wujuubu diyati marka wuxuu yidhi waxa weeye waa qadci keenaya wujuuba diyati keenaya oo markaa dee wujuubu diyaha kan aynu tilmaamaynaa cayntii cillada maaha laakiin muxuu leeyahy waa xukmun min esh min axkaamiha xukun axkaamteeda ka mida weeyaan xukun axkaamteeda ka mida marka taa macnaheedu waxa weeyaan in xukunkii cilladu ay lahayd laga dhigaya markaa jaamici oo marka lu yidhi qaطcun yaqtadii wujuuba diyati calayhim fayakunu wujuubka wujuub qisaas wujuub alqisaas calayhim wاlqiyaasu fii maca alasl qiyaasu qiyaaskii alkaa inuu ku sugnaa fii maca alasli asalka macnihiisa oo bimacnaa waxa weeyaan mansilatu asli buu joogaa qiyaaskani asalka mansiladiisa buu joogaa huwa isagu aljamcu kulmin weeyaan binafyi اlfaariqi faariq anfinti oo wax lagu jamciyo ayaa la yihahdaa oo halkii ujeliga kaaga soo sheega un dee qiyaasu fii macana asli noqonaysa baad booda hadalkasu ku wado oo haddii la yihahdo ilxaaqu lbawli fii inaa'in wasabii fi lmaa'i daa'imi bilbawli haddii laga hadalta noocaas oo kalea oo waxoogaa daahirida halkaa yar diideen haddii ninkii uu biyo raagida ku kaajo naski baa diiday biyo fadhiyaan ku kaajo oo bal ka waran haddaba maqorof hadduu ku kaajo oo uu ku shubo ma la haleeshiinaya isaguna nahyiyo ma soo hosgelayaa mise soo geli maayo waxa weeyaan sida raajixa waxa weeye inaan uu soo gelayo oo wax farqi aanay lahayn maqsuudka looga jeedo arrintan loo reebay oo annaha rasul la sal l sl yubaala fi lmaa'i raakid ama daa'im cilladii loo reebay meeshana waa jirtaa marka ama ku dul fadhiiso ama qorof ku shuba ku dul daadi isla meeshu alkitaabu alkhaamis alistidlaalu وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس عقد إلى آخره kitaabkii شhanaad baynu ka galnay oo de waxaanu ka soo baxnay alkitaabu والsuنة واlإجmاع والقiyaas الاstidlaal baynu ni الاstidlaal laba macna ay asalka usuuliyiintu ay kaga hadlaan iqaamaة الdaliili calى الxukmi istidlaal baa la yidhahda yani xukunka inaad daliil u keensato oo daliil ula timaado daliil u doonto o u keensato istidlaal baa la yidhaahdaa midna waa ta halka hadda uu ka jeedo istidlaalku waxa weeyaan wixii aan afartaa ahayn oo qur'aan ahayn oo sunno ahayn oo ijmaac ahayn oo qiyaas ahayn afartaa wixii aan ahayn baa istidlaal la yidhaahdaa oo adiladii mukhtalafu fiihiga ahayd ayaa looga jeeda oo istidlaal maxaa loo yidhi ninkii caalimka ahaa baa wuxuu ku keenaya arrimaha biariiqi alistidlaali walistinbaat daliil qadciyana ma hayso lagumana ijmaaci wax qadciyana ma hayo oo dee markaa istisxaabkii iyo qiyaasu cagsigii baa soo gelayo oo masaalix mursala oo madhabu asaxaabi oo camalu ahlmadiina ila akhirihi oo a'immada qaarba ay wax ku dhegeen iyo wax la isku diidan yahay waa masaa'ilka la isku khilaafsan yahay oo deli ma noqonay mise noqon maayo marka taas buu halkan ka hadlaya isaga kuu tacriifinaya وهuو dليل لyسa بنص وlaa إجماع وlaa قyاaس وhuوa اstidlaalkii dliil dliil weeye dliilkaasoo laysa bنص نص aan ahayn yaعni kitaab iyo sunatona maaha وalaa إجماعi iجماعna maaha وalaa قiyaasin قiyaasna maaha marka waa dliil شharciyaho yaعni dee اstinbaadii wax ku yimi laakiin intaa midna aan ahayn kitaabkana kaga mid aha sunahana kaga mid aha iجmاعna kaga mid aha قiyaasna kaga mid aha waaya فydل الاqتirاaنiy والاsتiثناaئiy فydل waxaa soo gelaya فيihi ay في اstidlاal الاqتirاaniy alقiyaaس الاqتirاaniy qiyaaska اqtiraaniga la odhanaya manaaطiqadu ay ka hadli jireen iyo والاsتiثناaئiy واlقiyaaس الاsتiثناaئiy baa soo gelaya manaaطiqada qiyaasaadkoodi baa soo waqiyaas caqli cagsi wayadkulu waxaa soo gelaya qiyaasu cagsi baa soo gelaya marka waxaa soo gelaya buu leeyahay qiyaas aliqtiraani oo qiyaaska iqtiraaniga ah ee xagga manaatiqada cilmiga mantiqa ay kaga hadlaan kitaabka le dawaabid ulmacrifa oo xabnaka uu qoray almaydani xasan cabdiraxmaan xabnaka almaydani aad buu fiican yahay wasiyaro hawl yar buu kugu soo dhaweynaya waxyaabaha maaragtay qawaacidda ku saabsan mantiqa oo had iyo goor dee kutubtan usuulkaa buu kaaga kaaga dhex jiraa waa ka maarmay inaad wax ka ogaatid siyaro hawl yar oo waxbaa sulamankii munawriq iyo raadinba baa siyaro hawl yar isaga fahmi kartaan marka waxay leeyihiin qiyaaska iqtiraaniga ahi waa qiyaaska laba muqadimo iyo natiijo ka kooban laba muqadimo iyo natiijo ayuu ka kooban yahay oo waxaa la odhanayaa maala markay yidhahdaan alcaalamu mutagayirun wa kullu mutagayirin xaadiثun fayalzamu minhu ana kula mutagayirin xaadiثun qiyaas baa la qiyaas iqtiraani baa loo odhanaya marka laba muqadimoa jirto alcaalamu mutagayir waa muqadimo waxaynu ku magacoonay shale waa soo taataabannay maxaa lahay muqadimatun suqraa wa kullu mutagayirin xaadiثun muqadimatun kubraa natiijo oo markaa odhanaysa waxaa ka laazimaya inta ana kula mutagayirin xaadiثun kaa natiijadii markaa de waa qiyaas bay leeyihin oo tartiibta loo soo maray ayaa waxaa la yidhahdaa maxay waxaa la qiyaas iqtiraaniya oo qadiya iyo waxbay sheegaan marka istilaaxaadkooda gaarka marka hadlaya qadiyataan ibay yidhahaan masalan anataa'ij qadiyatan wanatiija qadiyatan wanatiija ay yidhahdaan ama waxay odhan karaan marka qaarkood ay yidhahdaan alxad اlasqarna waad ka helaysaa istilaaxaadkooda alxad اlasqar والxad الأكبر والxad الأwسط marka alxad الأصqر markay ku yidhaahdaan waa muqadimo suqra wax kale maaha alxad alawsط markuu yidhahdana ad